1900 UTC.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com waa subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo khamiis ah toddobada bisha sebtembar ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah guddida dibudhiska suuqii jigjiga ee gubtay oo sheegay inay ururiyeen lacag gaadhaysa boqol iyo afartan milyan oo bir una dhigantaa ilaa laba boqol dhibic ilaa ama adhaahde ilaa laba dhibic shan milyan oo dollar iyaga oo bilaabay in ay u qaybiyaan ganacsatadii ay hantidoodu ku gubatay suuqa waxaan bilownay qaybintii oo dadki inaan hanti gaadhsiino taqriiban lacag ilaa boqol iyo afartan milyan ku dhow aan hadda na soo gaadhay tii baan hadda bilownay inaan dadka ugu qaybino barsanti annaga oo guruubyo u qaybinay dadkii si u kala hanti yaraayeen si u kala hanti badnaayeen
booliska ingiriiska oo baadi goobaya maxbuus ka baxsaday xabsigii lagu hayay maxbuuska ayaa hore u ahaan jiray askari ka tirsan ciidamada britain haatanse wuxuu ku eedaysnaa falal argagixiso sidoo kale waxaan idiin haynaa agaasimaha warfaafinta ee soomaaliya oo aan ka waraynsanay kulamo uu kenya kula qaatay saxaafadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida shirka cimilada ee afrika ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka kenya halkaas oo hogaamiyaasha afrika ay ugu baaqeen beesha caalamku in ay qaataan tallaabooyin ama ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo hoos loogu dhigayo qiiqa hawada lagu sii daayo islamarkaana xil la iska saaro in la fuliyo waajibaadka iyo ballamaha maaliyadeed ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo ku hadlayay afka madaxda afrikaanka ah ee shirkan ka soo qayb gashay ayaa sheegay in heshiiska la isku raacay ee ka soo baxay shirkani inuu muujinayo sida ay dalalka afrika ay uga go-an tahay in ay gacan ka geystaan xallinta dhibaatooyinka ka dhasha isbedelada cimilada shirkan ayaa nairobi ka furmay maalinimadii isniinta iyada oo lasoo gebagabeeyey maalinimadii arbacada waxaana diiradda lagu saaray korodhka cagaaraynta ee afrika in la helo ilo dhaqaale oo lagu taageeri karo tallaabooyinka wax lagaga qabanayo sababaha keena isbeddelka cimilada kuwaas oo saameyn ku yeeshay shucuubta qaaradda afrika oo gaadhaya ilaa hal dhibic saddex bilyan oo qof hogaamiyaasha afrika ayaa hoosta ka xariiqay inay ka go-an tahay in ay sameeyaan ama ay hirgeliyaan siyaasado iyo xeerar soo jiidan kara maalgashiga gudaha kuwa gobolka iyo kuwa caalamkaba si kor loogu qaado horumar dhaqaale oo la jaan qaadi kara deegaan bidqaba xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa u hoyday caasimadda kiyef ee dalka ukrain isaga oo halkaas ku tegay safar laba maalmood qaadanaya oo aan hore loo sii shaacin safarka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa noqonaya kii afraad ee uu dalkaas ku tago tan iyo bishii februari ee sannadkii labada kun iyo labaiyo labaatanka xilligaas oo uu bilowday duulaanka ruushka ee ka dhanka ah ukrain waa markii ugu horreysay ee xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo wafdigiisu ay u hoydaan dalkaas blinkan ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalka ukrain iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaas iyo madaxweynaha ukrain valadimir seleniski isaga oo ka dhageystay qiimeynta iyo baahiyahooda ku aadan dagaalada rogaal celiska ah ee ay iskaga caabinayaan duulaanka ruushka iyo weliba xilliga qaboobaha ee soo socda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa la wadaagay war farxad leh in maraykanku uu ugu deeqayo kaalmo gaadhaysa hal bilyan oo dollar kaalmadan ayay ku jirtaa ilaa boqol iyo shan iyo toddobaatan milyan oo dollar oo loogu talagalay dhinaca ammaanka iyo weliba taageero dheeraada oo ku saabsan qalabka difaaca hawada rasaasta madaafiicda hubka ama hubka burburiye kaarayaasha iyo weliba qaybo kale dhegeystayaal intaas waxay nagay warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay dardar gelinayso in saxaafaddu ay xogaha ay u baahan yihiin ay ka helaan hay-adaha dawliga ah arrintan oo ka mid ah qodobo ay saxaafaddu marar kala duwan ka cabato agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale oo ku sugan magaalada nairobi ayaa kulamo la qaatay saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa caalamiga ah iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladda kenya wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahaas iyo kuwo kaleba ka waraystay agaasimaha muddooyinkan dambe dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska waxa ay ka shaqaynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda gaar ahaan qurba joogta iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social mediaha qaar ka mid a oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafaddu ay ku shaqayso gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinadu qaabka ay u shaqeeyaan iyadoo wasaaradduna ay dusha kala soconaysay waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada nairobi asimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan kenya ku sugan ugu horeyntiina waxaan weydiiyey bal inuu nooga warramo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay mahadsanid yaasiin ciise wardheere adiga iyo idaacadda v o a ee voice of america sidaad sheegtay waxaan shaqo safar shaqo ku imi dalka kenya caasimadiisa nairobi shaqadaas waxaa ku dhex waday inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee soomaalida ah ayaanu kulan qada sharafa ku yeelanay magaalada nairobi inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya hadday ahaadaan wakiilada warbaahinta mxuu ahaay caalamiga iyo hadday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo websadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyadeeda kalawada iyo social media waxaan isdhaafsanay xogaha warbaahinta dalka soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka warbaahinta dibadda sidii laysula socon lahaa sidii loo midayn lahaa waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay samaynayso dhinacyada la dagaalanka khawaarijta dhinaca la dagaalanka musuq maasaqa iyo dowladda oo iminka u diyaara in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan hore u jiri jirin waxaan aada ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi kusii jirto oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka hirshabeelle iyo galmudug oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo uu dagaalka hogaaminayo dhuusamareebna muddo joogay kadibna uu maxaas habeenne u hoyday caawana uu ku hooyanayo magaalada aadan yabaal halkaas ayuu dagaal ka hogaaminayaa ilaa intuu wejiga dabaalaad laga dhammaystirayo koonfur galbeed kaaro fara badan baan isdhaafsanay su-aalo fara badan oo iyaguna ka guuxayay bay weydiiyeen waanaan uga jawaabay waxaa labadii sane lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda oo weliba laba madaxweyne oo iska dambeeyey madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii hore iyo xilligii farmaajoba la ansixiyey oo la saxiixay maxaa hortaagan inuu shaqeeyo sharciga saxaafadda maxaase ka hirgalay sharciga saxaafadda sharci lambar lix iyo labaatan oo teeramkii hore ee madaxweynaha hadda doctor xasan sheekh maxamuud labada aqal ee baarlamaan ay ansixiyeen madaxweynuhuna digreedo kusoo saaray kadib markii laisyihi hirgeliya waxaa ka yimi muxuu ahaayey dad fara badan baa conseen ka muujiyey ama cabasho kadibna dibaa loo celiyey waqtigii uu madaxweynihii hore hadda xilka wareejiyey maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa haddana labada gol ansixiyeen madaxweynuhuna digreedo ku saaray hadda sharcigaas waa sharci vaalida oo jira waxaa keliya u harsan in daneeyayaasha kala duwan inta lagala tashado la implement gareeyo oo la fuliyo lagu dhaqmo sharci kasta oo la sameeyaana dadkaa loo sameeyaa dalka iska leh waxbaa laga bedeli karaa mar kasta laakiin waxa nusqaan inagu noqonaysaa laba madaxweynaha sharcigii saexay laba baarlamaanoo kala duwan baa ayaa ansixiyey laba madaxweynaha digreeda ku salaamay haddana dib baa loo celiyay mar saddexaad taasu nusqaan bay ku tahay dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna marka waxaan jecel lahay dadka ka shaqeeya saxaafadda ee cabashooyin ka qaba horta marka hore in sharciga la hirgeliyo kadibna wixii kasoo baxay cabasho ah amitment lagu sameeyo ama baarlamaanka la horgeeyo oo wixii bitishina lagu sameeyo waxaanan wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska madaxdeeda sare wasiirada iyo maamulka wasaaraddaba ku dadaalayaan sidii sharcigaa loo hirgelin lahaa intaan sanad ku dhammaan ugu dambayntii waxaa mararka qaarkood soo baxa warar u baahan in wasaaradda laga xaqiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ha noqoto ama midda gaarka loo leeyahay fursadahaas sidee loogu fududayn karaa marka ay dagaalna dalkii uu ku jiro wararkana la rabo in la isku qiyaaso waa su-aalo wanaagsan dowladda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ee ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaheeda waxaa loo sameeyey xafiis la g z o ama xafiiskan fariinta mideynta ee dowladda xafiiskaas waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso caalamkana ay hal fariin u gudbiso marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo ama warbaahinta gaarka ha u shaqeeyo ama warbaahinaha dowladda ha u shaqeeyo ama warbaahin caalamiya ha u shaqeeye wuxuu la soo xidhaya wasaaradda warfaafinta iyagaa iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dalka soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale oo aan kula kulmay magaalada nairobi yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan waxaa maanta laga joogaa muddo laba bilood ah markii uu gubtay suuqa weyn ee magaalada jigjiga ee loo yaqaano suuq taiwan haddaba guddi gaar ah oo loo saaray dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqaas ayaa sheegay in ay ururiyeen lacag gaadhaysaa ilaa boqol iyo afartan milyan oo bir una dhiganta laba dhibic shan milyan oo doolar guddidaas ayaa haatan bilaabay in ay lacago gaadhsiiyaan dadkii ay hantidoodu ku baaba'day suuqaas haddaba wariyaha v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaataa ayaa waraysi la yeeshay sheekh cabduqaadir sheekh xuseen sheekh faarax oo ka mid a guddida dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqa taiwan ee jigjiga asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuhu magacaygu waa cabdulqaadir sheekh xuseen faarax waxaan ka mid ahay guddiga qururinta dibu dhisidda suuqii gubtay ee jigjiga ee muddada hadda taqriiban yani waxawey bishii bishii toddobaad sideedeedii meelahaas ayuu ahaa markii musiibada ummadda ay ku dhacday laba bilood laba bilooda laga joogo taqriiban horta marka hore shaqada waxaan u qaybinay a iyo b ee wax weeyaan waa in dadkii musiibada ku dhacday meelna la dejiyo ee ku meel gaadha ee hanti ay ku shaqaystaan ay ku shaqo tegi karaan oo ku safran karaan in la siiyo marka b dib baan u dhiganay oo qaybtii dhismaha weeyaan in dib u dhis suuqii lagu sameeyo dib baan u dhiganay si aynan hawsha nooga baahin marka waxaan hadda ku jira qaybtii eeda ahayd waxaan soo gaadhnay in dadkii meeshii la dhiso dhismihii almost waa la dhammaystiray ee keliya hadda in dadkii lagu wareejiyo unba dhismihii kumeel gaarkaa ayuun baan hadda diyaar u nahay laakiin waxaan bilownay dee qaybintii oo dadkii inaan hanti gaarsiino taqriiban lacag ilaa boqol iyo afartan milyan ku dhow aan hadda na soo gaadhay tii baan hadda bilownay inaan dadka ugu qaybino bersenti annaga oo guruubyo u qaybinay dadkii si u kala hanti yaraayeen si u kala hanti badnaayeen dabcan haddii aan kaa dhex galo waxaa tiri waxaan la soo gaadhay lacag dhan boqol iyo afartan milyan oo bir lacagahaas meelahay idinka soo kala galeen haddii aad noo sheegto lacagahaasi gudaha dadkii yani magaalada jigjigaa joogay ganacsatadii iyo dadkii waxweyaan hantiilayaasha ahaa ee deeqaa naga soo gaadhay waxa weeye walaalihiin somalilan dadkii deganaa qaarkood habaa naga soo gaadhay sida telesom ama daarusalaam bank daabshiil sidoo kale waxaa naga soo gaadhay kambaniga ebir la yidhaahdo ama waxa weeyaan kafi kambani lacag fiican baa naga soo gaadhay meelahaasi ka kala timid sheekh cabdiqaadir waxaad ii sheegtay goobaha lacagtaas ay ka kala timid ee dadka ku deeqay hadda waxaad tidhi waxaan bilownay in lacagtaas aad u qaybisaan dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dabkii suuqa taywaankii gubtay ee magaalada jigjiga waadna bilowdeen hawshaasi marka sidee dadka lagu siinayaa lacagahaasi maxaase shuruudo ah oo lagu xidhayaa dadka maadaama ay jiri karaan dabcan dad badan oo sheegan kara hanti maaliyadeed oo aan ka goynin horta markii hore dadka diiwaangelin horaa lagu sameeyey diiwaangelintii hore lagu sameeyey diiwaangelin runtii dadaal badan loo lahaa oo guddi hoosaalinta la sameeyey niman waxa weeyaan de shaqooyinkaas profession kuwa oo si fiican u yaqaana dhalinyaro ah oo xafiisyada ka shaqaynaya waa la isu keenay kadib aadeedna waxa weye diiwaangelinta dadka lagu sameeyey diiwaangelinta imise ruux bay hantida kaga gootay markii la tarkoobsi diiwaangelinta marka laba qaybood ayaa loo qaybiyey oo qayb waxa weeyaan dadkii guryaha lahaa ee ama karaynaya ama iyaga ku ganacsanayay qaybna waxa weeyaan dadkii hantidu ay ka gubatay dad markaa waxa weeyaan kun iyo dhowr boqol oo qof ah ayaan diiwaangelinay laakiin dadka masiibada way ku dhacday saaraa markii la eego kuwii miisaska ku dhex lahaa kuwii kaariyoonayaasha ku shaqaysanayay kuwii ama shaaha karinayey ama bunka karinayay ama cuntooyinka dadka u samaynayey markii la isugeeya dad waxa weyaan laba kun iyo shan boqol meelahaas gaadhaya ayay ahaayeen shuruudaha marka hadda markii ay soo gaadhay lacag bixin markay soo gaadhay markaan arrinta aada u eegnay waxaan garanay annaga oo kana khibrad qaadanay suuqii waahayn hargeysa dadkii yani masiib dhibkuna nooga horreeyey khibraddana nooga hormaray annagoo ka khibrad qaadanayna waxaan qaadanay shardiga ugu muhiimsane ah in dadka ummadda waxawey kitaab la mariyo dadka in la dhaariyo kitaab la mariyo taasaanu qaadanay marka waxaan waxaan rajaynaya inuu aad wax noogu taray waxaan noo soo baxday dad iimaan leh oo waxaweyaan kitaabka aada uga cabsanaya oo diin lahooyo qof walba aakhiradiisa iyo diintiisa qabrigiisa ilaashanayo dadku inuu inuu waxweyaan u qaybsan yahay yani uu yahay anaga noo soo baxday xaqiiqatan shaqadani waxaweya weli fari kama qodna qaybtan eeda nafteeda iyo dadkan dejintooda iyo barsantii baan hadda gaarsiinay waxaan rajaynaynaa lacagaha kale imanaya ama gudaha ka yimaadaan sida fundraising weyn oo lagu samayn rabo magaalada addis ababa waxaweya laba toddobaad kadib lagu samayn rabo ama saddex toddobaad aan idhaahdo lagu samayn rabo haddii ay tahay iyo haddii ay tahay lacagaha dibadda ama ka yimid ee weli aanaan anugu isticmaalinay noo yaala ama lacagahaan sugayno maraykan aan ka sugayno australia yurub aan ka sugayno koonfur sudan lacagahaan ka sugayno weli aanaan waxaweye iyadana wadamada dariska aan mari doono sida jabuuti somalilan waxaweyaan garowe muqdisho nairobi sida aan u mari doono ee noo dambayso insha allah waxaan rajaynayna marka bersantiga hadda aan siina wixii kale ka dhimanay dadka aanaan siinin ayagana inaan gaarsiin doono u dhammaystiri doono waayo qofku lacag buu ku dhaartay lacagii uu ku dhaartay ama wuxuu ka helay toban bercenti ama labaatan ama soddon ama afartan ama konton inta boqolkiiba boqosh heshay oo dadkii uu hooseey ahaa mooyaane intaa kale naftoodii aan weli aan wax ka dhiman yihiin iyagana waxaan rajaynaynaa inaan dib ugu celin doono aan gaarsiin doono insha allah sheekh waxaad sheegtay in lacagta hadda idin soo gaadhay ay tahay lacag ka badan boqol milyan oo bir dadka aad u qaybiseen ilaa iyo hadda lacagtaasi waa imise tiradooda dadku lix boqol iyo labaatan iyo shan ruux oo dadkii marka lasoo koobo dadkii hantidu ay ka gubatay ah dadka guryaha ay ka gubteen guryaha hawshooda dhinac baan u dhigna waayo maadaama guryaha la dhisayo dadkaas markii guryaha dhismahooda la dhammaystiro unba furaha lagu wareejin doonaa ugu dambayntii sheekh cabdiqaadir suuqii gubtay ee magaalada jigjiga sida la ogyahay hanti maaliyadeed oo badan ayaa dabcan ku gubatay waxa hadda la helayna waa wax aada u yar marka loo eego hantidii ku burburtay marka rajadu hadda maxay tahay dhanka kalese ma sii wadi doontaan deeq ururinta aad wadaan maxayse tahay fariinta aad bulshada gaarsiinaysa طبعا maadaama numberkaas aan hiigsanayno waxaana soo gaadhayn intan tahay waad iska garan kartaa hawshan ilaa natiijada ugu dambaysa aan ka gaadhno oo dadkii guryahoodii qurux badan oo waxa weeyaan magaranaysaa sidii loogu talagalay suuq standard suuqa loogu talagalay ilaa ay ka degaan annagu hawshan kama fadhiisan doono waxaan ummadda ka codsanaynaa ummadda muslimiinta iyo ummadda muxsiniintaaba aan ka codsanaynaa inayna garab istaagaan kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiqaadir sheekh xuseen sheekh faarax oo ka mid ah guddida dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqa taiwan ee jigjiga oo u warramayay wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata booliska dalka britain ayaa sheegay inay baadigoob ugu jiraan nin ahaan jiray askari loona haystay kiisas argagixiso ah oo xabsi ku yaala london ka baxsaday shalay haddaba warbixin sheekadaas ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid ama cabdixaafid cawil ismaaciil booliiska london ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ninkan oo magaciisa la yidhaahdo daniel cabid khalifa oo koob iyo labaatan jir ahi uu ka baxsaday xabsi ku yaala degmo magaceeda la yidhaahdo wantiswed oo ku taala koonfurta bari ee magaalada london in yar ka hor sideedii subaxnimo ee arbacadii shalay maxbuuskan ayaa sugaya in la maxkamadeeyo oo sidaasi xabsigaasi ugu jiray waxaa kale oo ay booliisku sheegeen in magaciisa iyo muuqiisa loo diray dekadaha dalka laga dhoofo iyo madaarada oo garoonka britain ugu weyn ee hitrow ku jiro tani waxa ay keentay in habsan uu ku yimaado dadka socdaalaya iyadooo goobaha laga dhoofo lagu sameynayo ilaaleyn dheeraad ah qoraalkan booliisku soo saaray waxaa kale oo ay ku sheegeen in sababo la xidhiira baaritaan la adkeeyey ilaalada dhammaan maraakiibta ka sharaacanaysa dekedda ugu weyn ee yurub looga socdaalo britain ee doofa iyo dekadaha kale ee dalka ku yaala booliisku waxa ay ugu baaqeen dadweynaha inaanay xidhiidh la sameyn haddii ay arkaan ninkaasi askariga ah ee baxsadka ah maxamed nuur qalim oo uu ka faalooda arrimaha britain ayaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ninkan weydiiyey askarigan ka tirsan ciidanka ingiriiska ee la yidhaahdo daniel khalifa waxa uu ku eedeysnaa fal argagixisanimo ah kadib markii lagu soo eedeeyey inuu bam beenabuura uu uga tegay xero military dhowr bam oo aan yani dhab ahayn laakiin beenabuura iyo wuxuu kaloo ku eedeysnaa inuu u shaqaynayo wadan cadow ah oo ay yidhaahdeen wadan cadow ku ah wadankan ingiriiska laakiin aan wadankaas magaciisa la sheegin wuxuuna baxsaday isagoo xabsiga ku jira marka hore eedeyntii marka lagu soo eedeeyena loo diiday inuu bayl iyo wax banaanka ku tago marka wuxuu isku dayay inuu ka baxsado xabsiga laakiin waa u suurta gashay waxaana la sheegaya inuu ku baxsaday baabuur cuntada u keena xabsiga ayuu xaggiisa hoose isku xirxiray baa laleeyahay xarku iskula xirxiray xagga hoose sidaasuu ku baxsaday sida booliisku ay leeyihiin dhammaan dekadaha eerboorada wadankanna waa la wargeliyey sawirkiisana waa la shaaciyey oo dadweynahana waxaa la yiri haddii aad aragtaan soo sheega oo booliiska soo waca sawirkiisa iyo magaciisa iyo wax walba information dherarkiisa wax walbaba oo qofka ku garan karo waa la shaaciyey marka waa nin loo haysto fal argagixisanimaaha isagana wuxuu ka tirsanaa ciidanka qoraal ka soo baxay ciidamada la dagaalanka argagixisada britain ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaar ah oo ku howlan sidii ay ugu dhaqsaha badan qoraal ka soo baxay ciidamada la dagaalanka argagixisada britain ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaar ah oo ku howlan inay si deg deg ah ninkaasi usoo qabtaan waxaa kale oo ay sheegeen inaanay hayn warbixin caddaynaysa inuu ninkani khatar ku yahay bulsha weynta britain khaliife oo fadhigiisu ahaa xero ku taala bartamaha britain wakhtiga dambiyada lagu soo oogay ayaa lagu eedeeyey inuu sameeyey ama isku dayay inuu helo macluumaad ay u badan tahay inay ka faaiido ama ay ka faa'iideystaan dad kale oo doonaya inay sameeyaan falal argagixiso cabdixaafid cawil ismaaciil v o a in london
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haddaan dib ugu noqonno shirka cimilada ee afrika ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka kenya halkaas oo hogaamiyaasha afrika ay ugu baaqeen beesha caalamku in ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo hoos loogu dhigayo qiiqa hawada lagu sii daayo iyo islamarkaana la iska xil saaro in la fuliyo waajibaadka iyo ballamaha maaliyadeed ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada madaxweynaha dalka kenya william ruuto oo ku hadlay afka madaxda afrikaanka ah ee shirkan ka soo qayb gashay ayaa sheegay in heshiiska la isku raacay ee ka soo baxay shirkani inuu muujinayo sida ay dalalka afrika ay uga go-an tahay in ay gacan ka geystaan xalinta dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada haddaba warbixin uu qoray wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa waxa inoo soo koobaysaa sahre cabdi axmed madaxweynaha kenya william ruuto oo ku hadlay magaca madaxda afrika ah ee kulankaasi ka qayb galay cimilada afrika looga hadlay ayaa sheegay in heshiiska la gaaray uu door muhiima uu u yahay sidii ahmiyadda ay u siinayeen madaxda qaaradda afrika gacanka geysashada xal u helidda dhibaatooyinka isbeddelka cimilada shirka cimilada ee afrika waxa uu muujinayaa ballanqaadka wadajirka ah ee aan gabashada lahayn ee dadka afrika ee aragtidooda ku aadan ah in bini'aadanimadu ay hooy u tahay halkan qaaradda dhul leh awood badan fursado badan oo aan xadidnayn iyo suurtagalnimada barwaaqo la wadaago ayuu yidhi madaxweyne ruuto isagoo ka hadlayay shirka shir madaxeedkan oo bilowday isniintii ayaa lasoo gebagabeeyey arbacadii shalayta ahayd waxaana diiradda lagu saaray kobaca cagaaran ee qaaradda iyo sidii lagu heli lahaa xal maaliyadeed oo lagu taageero barnaamijkan loogu talagalay in lagu yareeyo saameynta cimilada adduunka taasi oo saamaysa qiyaastiiba hal dhibic saddex bilyan oo qof oo qaaradda afrika ah hogaamiyaasha afrika ee kulankaasi ka hadlay ayaa hoosta waxay ka xariiqeen inay ka go-an tahay horumarinta iyo hirgelinta siyaasadda xeerarka iyo sidoo kaleeto dhiirigelinta arrimaha cimilada si ay markaasi usoo jiitaan maalgelin gudaha ah gobol ka mid ah iyo sidoo kaleeto mid caalami oo riixi karta kobaca cagaaran bayaanka ay soo saareen madaxda afrika ee shirkaasi nairobi ayaa waxa ay ku sheegeen in uu sidoo kaleeto shirka bayaanka ay ka soo saareen uu u qumi doono aas-aaska mowqifka midaysan ee afrika ee hindisaha isbeddelka cimilada adduunka hogaamiyaasha dhinaca dhalinyarada ee kenya ayaa sheegay in kulankaasi ergadii ka qayb gashay shir madaxeedkaasi ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan la dagaalanka cimilada wasaqowgeeda ee dunida wadamada horu maray ee caalamka ayaa ballan qaaday inay ku bixinayaan ugu yaraan boqol bilyan oo dollar sanadkiiba la dagaalanka saameynta isbeddelka cimilada lacagtaasi oo dad badan ay sheegeen inay adkeyd markii hore in la helo shir madaxeedka intii uu socday madaxda afrika ayaa madaxa qaramada midoobay antonio guteres waxa uu sheegay in loo baahan yahay in labaatan bilyan oo dheeraad ah la siiyo si loo yareeyo cimilada afrika ee wasaqoobaysa islamarkaasina loo kobciyo ka hortegista waxyaabaha sababi kara in cimiladu aysan wasaqoobin madaxweyne william ruuto ayaa sheegay in afrika ay u baahan tahay inay hesho dhaqaale caalami ah si ay u taageerto bulshooyinkeeda una gudato kasoo bixista iyagu waajibaadka ku heeran arrimaha la dagaalanka wasaqowga cimilada hogaamiyaasha afrika ayaa ku nuuxnuuxsaday in qaaradda afrika ay u sameeyaan isbeddel dhaqaale si ay markaasi loogu baahdo kordhinta awoodda waxsoo saarka ee korontada waxayna sidoo kaleeta sheegeen in afrika ay u baahan tahay helitaanka teknolojiya iyo habab ganacsi oo furan kuwaas oo u sahli kara wax soo saarka qaaradda inuu hormaro oo ay tartamaan gudahooda si cadaalad ah oo sinaana ay ku jirto
warbixintii uu qoray wariyaha v o a maxamed yuusuf oo ka tirsan v o a waxay noo soo koobaysay sahraa cabdi axmed haatanna dhinacii heesaha ayaan jallaacinaa
ma og tahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhexdoodema og tahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhexdooje haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye قلبك ججرا
heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacadda iyadii subaxnimo oo aan idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar sidoo kale dhinaca farsamada nuur xasan nuur ayaa inoo fadhiyay tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh soo majida qalbiga jajira